halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska afrika iyo barta internetka v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa axad xiyobaatanka bishii noofembar labada kun todobaiyo tobanka idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah isbahaysiga dalalka islaamka ee la dagaalanka argagixisada oo uu kulan weyn uga furmay magaalada riyaad ee sacuudiga amiirka leh dhaxalka boqortooyada maxamed bin salmaan ayaa kulanka ka sheegay in kooxaha argagixisada ahi uu wakhtigoodii dhammaaday si wada jir ahna loo ciribtiri doono
وجيد ومميز بين الدول الإسلامية اليوم هذا الشيء انتهى بوجود هذا التحالف
waxaan sidoo kale idiin haynaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo xildhibaan maxamed mursal sheikh u magacaabay wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga isaga oo sidoo kale xilka ka qaaday wasiirkii arrimaha diinta iyo owqaafta waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha cayaarihii iyo weliba xubintii ganacsiga marka hores waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
qarax ka dhacay magaalo xeebeedka nimbo ee bariga dalka shiinaha ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan laba ruux halka ay ku dhaawacmeen tobaneeyo kale qaraxa ayaa dhulka dhigay dhismooyin iyadoo sidoo kalena laga dareemay xaafado dhowr kilomitir u jira goobta ay wax ka dhaceen waxaa soo baxaya warar iskhilaafsan oo ku saabsan waxa qaraxa sababay qaar ka mid ah warbaahinta dowladda ayaa sheegaya in qaraxu uu ka dhacay warshad halka warar kale ay sheegayaan in qaraxa uu ahaa mid guri la rabay in la dumiyo ama mar horeba la dumiyey magaalada nimbo ayaa waxay boqol kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan tahay magaalada shangahay saraakiisha ayaa sheegay in aysan weli xaqiijin waxa sababay qaraxaasi shiinaha ayaa waxaa caan ka ah shilalka ka dhaca goobaha warshadaha leh
iyadoo imaamka masjidkii dalka masar ee weerarka uu ka dhacay uu u diyaar garoobayo inuu jeediyo khudbaddii salaada jimcaha ee masaajidka ku yaala gobolka ee xasilooni darada ka jirto ee ku yaala waqooyiga gacanka siinaai ee dalkaasi ayaa waxaa mar qura bilowday qaraxyo iyo rasaas toosa markii ay dableydu bilaabayeen inay rasaasta furaan waxa ay ku qaylinayeen allaahu akbar dad badan oo cibaadaysanayay oo cabsi ay soo wajahday ayaa isbuurtay waxaana isku dayeen in ay helaan meel ay ka baxaan hase ahaatee waxaa albaab kasta ku go-naa baabuur gubanaysa dhimashada saddexda boqol iyo shanta qof waxaa ku jiray toddoba iyo labaatan caruur ah waxaana dableydaasi ay dhaawaceen boqol sideed iyo labaatan qof
sarkaal sare oo ka tirsan dowladda afghanistan ayaa markii ugu horreysay xaqiijiyey in dowladda iiraan ay qoratay kumanaan dagaalyahan oo ka tirsan bulshada shiicada dalka afghanistan si ay uga dagaalamaan dalka suuriya ku-xigeenka madaxa fulinta dowladda afghanistan maxamed muxaaqiq ayaa hadalkan jeediyey xilli uu booqasho ku joogay dalka iiraan toddobaadkii lasoo dhaafay arrintan ayaa ka dhalisay gudaha dalka afghanistan muran iyadoo dad badan oo reer afghanistan ah ay ku baaqeen in xilka laga xayuubiyo muuqaal video ah oo laga duubay khudbad uu ka jeediyey dalka iiraan ayaa muujinaya muxaqiiq oo ammaanaya sarkaalka dowladda iiraan ugu qaabilsan howlgallada arrimaha dibadda qaasim suleymaani sarkaalkan ayaa ah aasaasayaasha guutada dagaalyahanada ajnebiga ah ee u shaqeeya dowladda iiraan kooxdan ayaa intooda badan laga soo shaqaaleysiiyey dalka afghanistan waxaana ay ka dagaalamaan dalka suuriya
dhulgariir aan dabiici ahayn oo uu sababay tijaabadii hubka nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi ay samaysay bishii sebteembar ayaa la sheegay inay sababeen in dhismayaal ay burburaan oo uuna dilo tiro dad ah oo ay ku jiraan caruur iskuoley ah sidaasina waxaa toddobaadkan tabisay warbaahinta kuuriyada koonfureed bishii sebteembar saddexdeedii ayaa kuuriyada waqooyi waxa ay samaysay tijaabadii lixaad ee nukliyeerka oo ay si guul ah u qarxisay bamka haydrojiinka loo yaqaano kaasoo ah mid ku habboon inuu isaga kala goosho dalalka bishii oktoobar ayaa telefishinka la yidhaahdo asahi oo laga leeyahay dalka jabaan waxa uu wareeyey burburka dhismaha bunyeri oo ku yaala dhulka hoostiisa taasoo ah xarunta nukliyeerka isaga oo sheegay in ay u badan tahay inay ku geeriyoodeen laba boqol oo qof
galab wanaagsan dhegaystayaal warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington warar soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda balse marka hore sacuudiga magaalada riyaad waxaa ka furmay kulan ay yeelanayaan isbahaysiga dalalka islaamka ee la dagaalanka argagixisada kulankan ayaa waxaa ka qaybgelaya kow iyo afartan wadan oo ay soomaaliyana ku jirto maxamed bin salmaan amiirka leh dhaxalka boqortooyada sacuudiga ayaa kulanka ka sheegay in wadamada kulanka ka qaybgelaya ay ballan qaadeen inay ka shaqeeyaan sidii ay dunida uga tirtiri lahaayeen argagixisada warbixintan waxaa inoo haya jacfar kukay
كفى عنفا كفى قتلا كفى تدميرا لحاضرنا وغدنا
isbahaysiga dalalka islaamka ee la dagaalanka argagixisada kulankoodan oo halkudhig looga dhigay waxaannu isku bahaysannay ciribtirka argagixisada oo ka furmay magaalada riyaad ee dalka sacuudiga ayaa xoogga lagu saari doonaa sidii loo heli lahaa wadooyin munaasib ku ah la dagaalanka iyo suulinta argagixisada dhaxal sugaha dalka boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan oo furitaanka shirkan ka hadlay ayaa sheegay in isbahaysigani uu horseed u noqon doono sidii gebi ahaanba meesha looga saari lahaa argagixisada
ولا شك بأنه اجتماعنا اليوم هو اجتماع مهم جدا shaki kuma jiro in kulankeenna maanta uu yahay mid aad muhiim u ah sababtoo ah sannadihii lasoo dhaafay argagixisadu waxa ay ka howlgelaysay dhammaan dalalkeenna inta badan hay-adahanina waxa ay ka shaqaynayeen dalalkooda iyadoo aanay jirin isku xidhnaan weyn oo wanaagsan oo dalalka islaamka ka dhaxaysa maanta isbahaysigan ayaa arrintaasi soo afjaray maanta in ka badan afartan dowladood oo islaama ayaa tilmaan xooggan oo ay ku sheegayaan inay wada shaqaynayaan oo ay si adag isugu xidhnaanayaan diraya kuwaasoo mid weliba ka kale dadaalkiisa uu taageero u noqonayo ha noqdaan dadaalada dhinaca milatariga dhaqaalaha sirdoonka iyo siyaasadda intaba أو الجانب السياسي xulafadan islaamka oo la aasaasay sannadkii labada kun iyo shan iyo tobankii ayaa ku bilowday afar iyo soddon dal hase yeeshee haatan tirada dalalka xubnaha ka ahi way korodhay waxaana shirka maanta furmay ka qaybgelaya koob iyo afartan wasiir difaac oo ka kala socda inta badan wadamada islaamka wasarada ah oo shirka ka wada hadlay ayaa ballan ku galay in ay u xidadasiibi doonaan ururada argagixisada ah waxaa jira qorshayaal badan oo dhammaantood ku biyo shubanaya sidii meesha looga saari lahaa kooxaha argagixisada ee ka howlgala gudaha wadamada islaamka waxaana gebagabada shirkan la filayaa in laysla meel dhigo tub lagu midaysan yahay oo suurtagal ka dhigaysa in jiritaanka argagixisada lasoo afjaro sida uu sheegay maxamed bin salmaan dhaxal sugaha sacuudiga oo marti loo yahay
وكل دولة سوف تقدم dowlad walba waxay gacan ka geysanaysaa dhinac walba intay awooddeeda iyo tamarteedu leeg tahay maantana kulankeennan waxaa lagu soo gudbiyey hindisayaal badan oo la shaacin doono marka madaxdu ay gebagabada kulankan isla meel dhigto عليها
inkastoo isbahaysigani uu ku magacaaban yahay wadamada islaamka haddana isdiidanaanta siyaasiga ah ee ka dhexaysa dalalka muslimka ah qaarkood ayaa ka dhex muuqata dowladaha iiraan ciraaq iyo siiriya isbahaysigan kuma jiraan waxaanay dadka siyaasadda indha-indheeya rumaysan yihiin in xilligii la aasaasayay ururkan uu jiray xurguf madhabta ku salaysan oo wadamadaasi sacuudiga kala dhexaysay sidoo kale waxaan shirka maanta furmay ka qaybgelaynin dowladda qatar oo si daran ay isku hayaan sacuudiga oo isbahaysigan marti gelinaya iyo wadamada xulafada laa haddaba su-aashu waxa ay tahay muxuu soo kordhin karaa isbahaysigan natiijo lagu wiiqi karo awoodda argagixisadana ma laga filan karaa shirkan maanta furmay wadamada islaamka oo afrika bariga dhexe iyo qaybo aasiya ah ku yaala waxa ay la daalaadhacayaan kooxo kala gedisan oo argagixiso loo yaqaano oo ay ka mid yihiin isis alqaacida al-shabaab iyo boko xaram soomaaliya waxaa shirkan uga qaybgelaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed mahad maxamed guuleed wafdigiisana kuma jiro wasiirka gaashaandhigga xilkaasoo muddo bil ka badan bannaanaa maanta unbaa la buuxiyey weerarada ah ay kooxahaasi geystaan kuwooda ugu dhiig daadashada badnaa waxaa ugu dambeeyey kii afar iyo tobankii oktoobar muqdisho ka dhacay oo ay ku dhinteen dad afar boqol oo ruux kor u dhaafaya waxaana xigay kii jimcihii lasoo dhaafay masjid dalka masar ku yaala ka dhacay oo isna ay ku nafwaayeen in ka badan saddex boqol oo ruux shirkan ayaa lagu cambaareeyey weerarkaasi tacsiina loogu diray dadkii ku dhintay iyadoo caafimaadna loogu duceeyey kuwii ay dhaawacyadu soo gaareen dadka qaar ayaa rumaysan in awood milatari oo keliya ah aanan lagu ciribtiri karin argagixisada waxaanay ku talinayaan in wadooyin kale oo dhinaca fikirka iyo aragtida ah lagu daro wadiiqooyinka la doonayo in lagu jebiyo kooxahaasi
aad ayuu u mahadsan yahay jacfar kukaay oo si toos ah warbixintaasi inoogu soo jeedinayay halka aad nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a
galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta magacaabay wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga isagoo xilkaasina u magacaabay xildhibaan maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo horey u ahaa safiirkii soomaaliya ee dalka turkiga ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale xilka ka qaaday wasiirkii arrimaha diinta iyo awqaafta siduu warbaahinta u sheegay injineer cabdiraxmaan yariisow wasiirka warfaafinta
caashii marka ugu horeysa bini aadamka waxay ku xiran tahay sida maskaxdiisi ay u qaadato waxaan hadday culus yihiinna waxay coslaanayaan laakiin haddii uu uu maskaxdiisa ay u qaadato waxaan inay fudud yihiin fudeedka dhegeystayaal raalli naga ahaada codkaasina waxa uu ahaa wasiirka cusub ee wasaaradda difaaca maxamed mursalo goor dhoweyd khadka teleefonka iigu warramayey
wasiirkii arrimaha diinta iyo qaabta doctor imaan cabdulaahi cali xilkii laga qaaday waxaana sii haynaya wasiiru dowlaha wasaaraddaas arrimaha diinta iyo awqaafta cabdixakiim xasan cashkir sidoo kale waxaa ra-iisul wasaaruhu u magacaabay xilka wasiirka gaashaandhigga mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan isbeddelkaas kooban oo ra-iisul wasaaruhu sameeyey maanta ayaa ahaa warkeena deg deg ah aada iyo aada umahadsantiin
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta soomaaliya injineer yariisow oo ka warbixinayey ra-iisul wasaaraha soomaaliya magacaabista uu maanta u magacaabay wasiirka difaaca ee soomaaliya maxamed mursal haddaba maxamed mursal wasiirka cusub ee gaashaandhigga ayaa waxa uu bedelayaa cabdirashiid cabdulaahi oo isagoo xilkaasi iska casilay bishii oktoobar haddaba wasiirka cusub ee gaashaandhigga maxamed mursal ayaa howlaha horyaala iyo sida uu u abbaari doono waxa uu uga waramay waryaheena caashe ibraahim aadan caashicuud oo ku wareysatay khadka telefoonka waa nin aad shaqadiisa loogu kalsoon yahay xilli adag oo dowladda soomaaliya iyo dalka soomaaliyaba ay ku soo hagaagtay abaar aad u ba'an wuxuu qayb weyn ka qaatay iskudubaridkii howlihii bani-aadinimo ee ay madaxweyne erdogan iyo shacbiweynaha reer turki jamhuuriyadda ugu soo gurmadeen sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobanka iyo labaiyo tobanka xilligii dowladdii sheekh shariif waaya marka loo eego arrimaha gaashaandhigga iyo howlgallada militari ee dalka hadda ka bilowday ee al-shabaab lagula jiro muxuu ku soo kordhin karaa ama kaalin intee leeg ayuu ka qaadan karaa
dhegeystayaal raalli naga ahaada feelashaasi isdhaafay mar kale waxaan idinku celinaynaa waraysiga aan goor dhoweed la yeeshay wasiirka gaashaandhigga ee maanta la magacaabay maxamed mursal caashii marka ugu horeysa bini aadamka waxay ku xiran tahay sida maskaxdiisi ay u qaadato waxaan hadday culus yihiinna waxay coslaanayaan laakiin haddii uu uu maskaxdiisi ay u qaadato waxaan inay fudud yihiin fudeedkaasay qaadanaysaa marka annaga mar walba saa u fahamtid ay ku xiran tahay marka waxaan aaminsanahay culeys inuusan lahayn xilkan keliya wuxuu u baahan yahay nin u istaaga oo ka fiiriya dhinac walba ka fiiriya keliya u baahan yahay waa tahay marka bal waxaad ka warantaa xirfadaada ilan waa hawshan waa hawl ciidan waa hawl u baahan inaad furin taagnaato inaad ciidan kala hagto bal xirfadda iyo aqoonta aad u leedahay hawshan lagu dhiibay si kooban marka ugu horeysa annaga horta waxaan dhacalnay waa la socotaaye aniga jiilkayga iyo inta inta lamidka ah waxay leeyihiin military background ay leeyihiin oo nimaan military soo marin wuu ku yaryahay soomaaliya teedii kale aniga howlo kala gedisanaan soo qabtay oo related la ah marka waa xil aan isleeyahay waa ka bixi kartaa nin aan military soo marin waxaad ula jeedaa saan u gartay hawshii gurmadkii qaranka hawshii gurmadka qaranku soo maray ama qofku wuxuuba noqday askariyu noqday kasoo shaqeeyey marka labadaas unbaa nin hadda wax bartay oo de waddanka joogay wixii ka dambeeyey kacaankii markuu codtay ilaa laga gaaro sagaashan iyo kowdii dad dadkii yareeraa oo gadaal ka yimid maogihi inta kale waa carbisan way yihiin fahmi karaan idaaxad waa tahay tani markii dowladahan isxigxigay ay dalka qabanayeen waxaa dhibaato culus ay ka haysatay dhinaca la dagaalanka al-shabaab oo raba inuu isina dalkii la wareego maxaa kaaga qorshaysan al-shabaab wallaahi horta waxaan kuu sheegayaa marka ugu horeysa mas-uuliyaddan waa wasaaradda gaashaandhigga waxaan ka cudur daaranayaa inaan shacabka wax badan oo qorshaha aan lala wadaagi karin because wasaaraddan waxaydhi oo dhan sir waaye laakiin annaga waxaa noo qorshaysan oo hadda aan kuu sheegi karnaa dibudhis inaan ku sameyno ciidanka aan ka leydno dibudhiska ciidanka markaan ka hadlayno waa dhinac walba si amnigii waddanka uu lahaa ay usoo celiyaan waxaan rabnaa ciidanka dib u dhis inaan ku samayno dhinaca waxaad ka warantaa amisom maxaa qorsho igana kaaga degsan wallaahi amisom dee mandatekeeday wadataa amisom iyo n maxaa la yidhahdaa n n annaga waxaa naga dhexeeyo iskaashi dee iskaashigii loo baahnaa un baan eh, ka filaynaa ayagana naga filayaan laakiin hadda waxaa laleeyahay ciidamadii amisom way isxirxirayaanoo bixitaan bay isu diyaarinayaan marka tabaabasho ma kaaga diyaarsan tahay oo haddii ay baxaan meelaha ay banneeyaan amniga ay sugayeen iyo dhinacaasoo dhan maxaa qorsho ka yaalla haddee awalba dhulka annagaa iskale ahayn soo maaha dhulkan annagaa iskale difaaciisa annagaana laga rabaa marka waa inaan isu diyaaranaa meeshii ay ka baxaan ciidamada qalabka sidaa tagaaya haasatan wasaaradda gaashandhiga eh, way u diyaar garoobaysaa diyaar garowgeena waa la wadaa marka waxaan u malaynayaa in si jirta aan u buuxin doono insha allah Een, dhinaca kale waxaa jirta mursal kolle waad ka warqabtaa een, ciidamada ama dowladda maraykanka waxay kordhisay een, weerarada xagga cirka ah oo ay ku beegsanayso al-shabaab een, ciidamo dhulka ay ku dartay oo dhowr boqol gaaraya iyagu wax wada shaqayn ah oo kaaga diyaarsan ama waxyaaba aad isleedahay een, maadaama xilkan culus laguu dhiibay way kaa caawin karaan oo waad uga faa'iidaysan kartaa oo hadda aad dejisay ma jiraan walaalahi horta waa qiyaasi kartaa n qof saakadii maanta la magacaabay oo weli xafiiskii uusan fadhiisan waxay ila tahay arrinkaasi haddii hadda aan ka jawaabo degdegu noqonaa bal marka hore xafiiska aan fadhiisto aan arko teedi kale aniga waxaan qib- qaabilsanahay dhinaca siyaasadda saraakiil baa jirta oo taliyo ciidana jiro oo hawshii gacanta kula jira marka aan kulanno aan wada fadhiisanno markaasaan waxaan dhihi karnaa waxaasaan diyaarinay taasaan nooga qorshaysan waa garta hawshaada ugu horeysa ee hadda aad isleedahay aad ku dhaqaaqdid ee muhiimadda gaarkaa kuu leh maxay noqonaysaa mursal waxay noqonaysaa dib u dhiska ciidamada arrinkaasaa ugu muhiimsan eh, waxaan kuu sheegayaa dib markaa u noqotid dee laga soo bilaabo xilligii burburkii dhacay ilaa hadda hadba tallaabaa la qaadayay laakiin waxaan isleeyahay midda keliya ugu muhiimsan in annaga eh, waddanka annaga dib ugu soo celino amnigii iyo kala dambeyntii waa ciidamada qalabka sida oo sidii loogu talagalay loo dhiso islamarkaasna dhisida keliya ma aha hubkooda iyo keliya ma ahana waxay u baahan yihiin n dadkan waxaa gaaray eh, dhibaa gaaray oo dhinaca waxay u jiran yihiin xataa dadkan waxay u baahan yihiin in la la tuso lagu gubaabiyo la fahamsiiyo in eh, ciidamo ay yihiin kala dambeyntii dib loo soo celiyo oo ay noqoto askariga la gaarsiiyo heer ee wadankiisii wax walba uu ka difaaci karo markaan ku leeyahay ciidamada qalabkiisa dib een- een- maxaa la yidhahdaa een, xoogga dalka dib aan u dhisaynaa markaan leenahay xoogga dalka dee waa eh, hay-addii ugu muhiimsanayd wasaaradda gaashaandhigana howlaha hadda aa sheegaysid ayadaa laga rabaa inay qabato annaga waxaan een, xoogga ugu badan gelin doonaa ciidamadaasi noloshooda deegaankooda bini aadamka marka aad xuquuqdiisa bixisid ayaa een, waajibaad aad saari kartaa marka xuduud waxaan geynaynaa qofka ciidanka ah ee waajib ay ku noqoto in wadankiisii uu u dhinto een, qaladaad kuu muuqda ma jira oo intaad bannaanka ka joogtay ciidamada iyo howlgalkooda kuu muuqday oo hadda markii lagu magacaabay madaxaaga ku soo dhacood isleedahay allay leh taas waxay u baahan tahay in wax laga qabto oon ahayn dhinaca mushaaraadka iyo- wallaahi een, qaldaad mar walba way iska jiraan teeda kale ciidankan ee, wuxuu u baahan yahay in la dhex istaago oo wasiirka uusan noqon mid iska fadhiya meel maxaa la yidhaahdaa ceesihii ku shitay ay noqoto inuu dhex istaago wixii la samaynaya gacanta uu la galo si wixii ay u saxmaan iskaashi la sameeya taliyaha ciidanka xoogga dadka soomaaliyeed iyo saraakiisha kale ee hawshaasi ka mas-uula marka een, ani waxaan aaminsanahay een, ciidamadan dhex tegi doonaa ma noqon doonto ee si intaan shidanno iska dhex filen ma noqonayso galeen kaasina waxa uu ahaa wasiirka cusub ee wasaaradda difaaca soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh waxaana uu waramayay wariyaheena caashe ibraahim aadan caashe cuud
dhinaca kalena doctor ibraahim faarax bursaliid oo ah falanqeeye arrimaha amniga ah ee bariga afrika ayaa sheegay in wasiirka cusub ee gaashaandhigga soomaaliya maxamed mursal uu ahaa shakhsi door weyn ka soo ciyaaray xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo turkiga intii uu ahaa safiirka soomaaliya ee turkiga bursaliid ayaa sheegay in soo magacaabista wasiirka cusub ay kusoo beegmayso iyadaoo dowladda turkiga ay saldhig militari ka samaysatay gudaha soomaaliya si ay tababar u siiso ciidamada soomaaliya ibraahim bursaliid waxaa nairobi ku wareystay waryaheena khadar maxamuud xareed waa nin eh, aad shaqadiisa lagu kalsoon yahay xilli adag oo dowladda soomaaliya iyo dalka soomaaliyaba ay ku soo hagaagtay abaar aad u ba'an wuxuu qayb weyn ka qaatay iskudubaridkii howlihii bani-aadanimo ee ay madaxweyne erdogan iyo shacbiweynaha reer turki jamhuuriyadda ugu soo gurmadeen sanadkii iyo xilligii dowladdii sheekh shariif waaya marka loo eego arrimaha gaashaandhigga iyo howlgallada militari ee dalka hadda ka bilowday ee al-shabaab lagula jiro muxuu ku soo kordhin karaa ama kaalin intee leeg ayuu ka qaadan karaa
khadar laba arrimood baan fiirin karnaa hal arrin waxaa weeyaan asaga shakhsiyaddiisa iyo kartidiisa walow aanan in badan ka aqoonin haddana wuxuu ku khasban yahay inuu wax ka akhriyo faylkii wasiiradii ka horreeyey ay diyaariyeen marka faylashoodii ay diyaariyeen inuu akhriyo khasab bay ku noqon doontaa culayska keliya aan uga baqaya waxaa weeyaan inaanu jirin qorshe guud oo dib u dhis iyo horumarin oo dalkii u yaalla oo siyaasad amni oo loo wada dhan yaho laga gorgortamo ay dowladda leedahay oo aan jirin inay caqabad ku noqoto waa laga yaabaa laakiin faylashii hore inuu dhaha mariyo waxay u fududaynaysaa meesha wax u socdaan iyo meesha laga yimid iyo waxa asaga looga baahan yahay inuu ku daro qaaraan ahaan wax ka qabashada wasaaradda gaashaandhigga qaabkay u shaqayn lahayd inay u kala caddaan doonto arrinta kaleo laga fiirin kara waxaa weeyaan xilliga ay ku soo hagaagtay magacaabistiisa oo ah xilli dowladda turkiga ay soomaaliya ka furatay saldhiggeedii ugu weynaa ee afrika ee militari iyo in xataa loo qaadan karo inay tahay fariin ay dowladda dirayso xukuumadda federaalku ay dirayso ay u dirayso soomaaliya gobolka iyo beesha caalamkaba in la gaaray in la rabo xilligii ay dowladdu ciidanka dhisan lahayd iyo in nin safiir ka soo ahaa ankara loo magacaabo wasiir gaashaandhig ay tahay saaxiibtinada la raba in laga kasbado turkida iyo qaabka la raba in labada dowladood ay isula jaan qaadaan dhinaca ee ciidan dhis iyo qaran dhis ee jamhuuriyadda cusub ee soomaalida ma jiraan wax caqabada ah oo ka wajihi karaa dhinaca ciidamada militariga ee dalka howlgalladan xooggan ee maraykanku uu qeyb ka yahay ee lagula jiro kooxda al-shabaab saddex culays oo kookooban baa jira waa midoo ma jiro siyaasad guud oo amni oo ay dowladda leedahay oo laga gorgortamay oo debheshiisiin ku dhisan oo maamulada iyo xukuumadda dhexe ay heshiiskiin oo bulshada rayidka ee shacbiweynaha soomaalida laga talageliyey ma jirto caqabadda labaad waxaa weeyaan ajaanib tiro badan oo maraykanka ay qayb ka yihiin deriska uu qayb ka yahay imaaraadka ay qayb ka yihiin xulafadan bariga dhexe hadda isku haysaa galaangalkooda uu qayb ka yahayna way jirtaayoo adkaan doonta inuu wuxoo dhan intuu isu keeno xiriir adag uu asaga ku hogaamiyo oo sidaas uu ku wado culayska saddexaad oo wasiirka cusub asagana u yaalla waxaa weeyaan inta aniga aan ka warqabo taliska iyo wasaaradda gaashaandhigga oo la rabo qarniga kow iyo labaatan marka la fiirin ciidamada uu qof shacaba madax u noqdo xoogaa culaysa baa ka yara jiro talisku waxay aaminsan yihiin dadka shacabka inay yihiin nus bani aadam halka adduunku uu ka gudbay in askari askar loo dhiibo ay tahay in nin shacaba wasiir laga dhig sidaasna talada shacabka ay gacanta ku hayaan marka haddii taliska iyo wasaaradda la xoojiyo oo ay aqbalaan inay amarkiisa qaataan dowladduna ay la timaado siyaasad cad oo wasiirka uu ku shaqaysto beesha caalamka gobolka iyo dadka kale ee jamhuuriyadda walaaqayan ay uga dambeeyaan wasiirka rajaa muuqanaysa dagaalka lagu jira shabaab keliya ma ahna in dowlad dhis iyo nabadeyn dalkii loo baxo kaasi waxa uu ahaa ibraahim bursaliid oo magaalada nairobi ugu warrameeyey wariyaha v o a khadar maxamuud xare
galab wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington markaana kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya jaamac buulle jaamac
degeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo hadahay oo kale adaalaaba ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaannu ku soo qaadanaynaa qormadeenna sidee ayuu baarlamaanka federaalka ku shaqayn karaa isaga oo ka madax bannaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sida aad la wada socoteen intiinii dhegaysatay toddobaadkan laanta afka soomaaliga ee v o eda maamul goboleedyada oo u hadlay madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle mudane waare oo sheegay inay baarlamaanku hakiyaan sharciyada horyaalla ee laga doonayay inay ansixiyaan tan iyo inta ay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka isku soo afgaranayaan su-aasha la isweydiin kara ayaa waxay tahay baarlamaanku miyuusan ahayn mid madax bannaan oo howlihiisa loo igmaday islamarkaana aysan jirin xubno ku matalaya maamul goboleedyada golaha shacabka ee soomaaliya arrintaas iyo su-aalaha ka yimaadaba waxaa inoogu marti ah brofesor afyare cabdi cilmi oo jaamacadda qadar ka dhiga siyaasadda waxaana aan ugu horreyn jeclahay inaan brofesor kusoo dhaweeya barnaamijka brofesore waa mahadsan tahay jaamac waan dhowah sida aad la socoto waxaa soo kordhay guddi la yidhaahdo guddiga maamul goboleedyada uu guddoomiye ka yahay madaxweynaha puntland cabdiweli gaas uu ku-xigeenna ka yahay madaxweynaha hirshabeelle kuwaas oo la xisaabtamaya dowladda federaalka hase ahaatee xisaabtankoodii waxa uu u soo gudbay golaha shacabka waxaadna moodaa inay soo noqotay madashi oo dadban marka sidee ayuu baarlamaanku baarlamaan ku ahaan karaa isagoo ka madax bannaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka hardinka u dhexeeya waad mahadsan tahay jaamac horta waa su-aal meesha ku jirta waxa asaaska ah ee dowladnimada u ah gundhiga horta waa dastuurka markaa ummadi ay ku heshiiso oo la yidhaahdo bal waxaan dastuurkan ayaan noo ah xaaladeena iyo systemkeena aan ku maamulanayno marka dastuurkaas isaga ah oo hadda soomaalida aanay weli kana heshiin sidiisana qabyo u ah ayay horta ciladuhu oo dhani u noqonayaan waxaa muuqata in weli uu jiro awoodda siyaasadda dalka in la isku haysto oo aanan weli laga heshiinin ama la lagu kala adkaanin yani ama waa la isqasbaa ama waa un la isqaniyaa marka hadda qanaacana ma jirto in de qola ku tabaroonaatay oo ay kuwii kale ay ka awood badateenna ma jirto dastuur oo hadda sida si dadku ay isla ogol yihiin oo waxaas hadda kala caddaynayana ma jiro horta meesha ay u dhimanayso waa meeshaas waxaa kaloo meesha yaalla arrinka yaallo weyn waxa waaye in waxa systemka soomaalidu ay hadda sheeganayso oy leedahay waan rabnaa inaan aan raacno oo hadda ay federaal yani la yidhaahdo xataa yani kaas sida uu u shaqayn lahaa iyo waxa uu ku salaysan yahay oo aasaaska u ah faham inuusan jirinna way muuqataa iyadana ama dhinaca gobollada ha ahaado ama dhinaca maaragtay kale ha noqdo ama xitaa hadduu faham jiro inaan dan laga lahayn ee uun ah wixii aad qaadan karto oo aad xoogi karto oo aad hore u diriqsa karto u diriqso taasaa iyadana ay dhici kartaa calaa kulli xaal haddii la fasiro oo la yidhaha maamulada gobolladu maxay sidan u yeelayaan oo ay hadda u codsanayaan inay shuruucda ay ayagu wax ku yeeshaan taasaa ayada aan aniga runtii aan isku dayay inaan fahmo oo aan idhaahdo war waxaan maxay maxay daliil uga dhiganayaan maxay u cuskanayaan marka waaya wallaahi aniga hadda qodob sharci ah iyo qodob caqli ah ma ma iima muuqdo kulley waa laga yaabaa in de wax iga qarsan yihiin meeshii waxaa jooga baarlamaan baarlamaankii ama baarlamaanaba dhe laba aqal iyo wax lamid ah aqliyadda guud ee meesha ay ku jirto waxa waaye baarlamaankaas laftirkiisa ayaga ka yimid oo ayaga masala marka already baarlamaanka ay ku haystaan shuruucda waa baarlamaane ayagu soo dirsadeen gobolladu sida dee logiga uu yahay ama haddana dee markii la samaynayay gobollada gobolladaa lagu soo sameeyey ayagaasaa waxaa laga yaabaa inay saameyn ku lahaayeen dadka meesha ku jooga waayahay haddana inay iyagii ka daba qayliyaan oo yidhaahdaan may qoladii aan xamar usoo dirnay nama matasho ee annaka ayaa go-aan ka gaarayna runtii aniga arrintaas ayada ah ma fahmin waxa ay ku dhisayaan waayahay brofesor afyare waxaa la isweydiin karaa waxaa tiri dastuurka qabyada oo aan la dhamaystirin ayay ciladuhu intooda badani u noqonayaan laakiin qorax soo baxday sacab laguma qarin karo dowladnimada iyo nidaamka federaalka ugu yaraan fahankiisii hoose waa la isla afgartay oo in baarlamaankuna federaalkana uu shaqeeyo dowlad dowladuhuna ay howlahooda kala qabsadaan si guud waa la isugu fahansan yahay dastuurka marka la fiiriyo horta sideedaba nidaamkan federaalka dadka badidiisu ma fahamsana sida uu ama afrika ama soomaalida uga shaqaynayana sideedaba anigu waxaan ka mid ahay dadka aan aan u arkin inay aada suurtagal u tahay laakiin siday doontaba ha ahaatee nuxurku waxa waaye markii nidaam federaala la qaato awoodaha in la qaybiyo oo la yidhaahdo qaybahana waxaa iskale oo hadda canada ani adugu waataan joognay functional areasa loo qaybiyo waxaa la yidhi waxbarasho iyo caafimaad iyo waxaan iyo waxaan iyo waxaana gobollada iskale arrimahan kaleeta oo difaaca iyo section ninety two iyo ninety three ayaa ayaa xadiday marka habkaas asaga marka la raaco soomaalida keedu waxaa ku qoran in laga doodi doono oo laga heshiin doono oo dib layskaga imaan doono marka laga reebo dhowr afar shay marka laga reebo inta kale waxaa layihi waa layskaga imaan doonaa hadda markii dastuurka laysku noqday oo qoladii hadda xasan sheekh iyo ay rabeen in qoladii loo saaray waxay soo bobos gareeyeen in labaatan iyo afar awoodoodna la siiyo dowladda dhexe toddoba awoodoodna la siiyo dowladaha gobolada twenty four seven formula ay u bixiyeen formuladaas ayada ah waa la hor keenay qoladii baarla qoladii forum madashi gobolada markii madashii baydhabo joogtay waa la hor keenay way ka baqeen inay arrintaas ayada ah ama ka doodaan ama qaataan waxay yidhaahdeen dowladda soo socota yaan u dhigaynaa Waaya.
hadda dowladdan hadda timidi weli maba fahamsanaba meesha xataa kuwii hore ay wax soo gaarsiiyeen ma- maadaama dastuurka guddiyadiisi iyo wixiisii wax laga bedbedelay meel aad u u horeyso wakti hore toban sano kahor laga soo gudbiyay kasoo bilowday marka xaqiiqadu waxaa waaye horta dastuurka kuma cadda awoodaha goboladu leeyihiin iyo awoodaha ay dowladda dhexe leedahay oo kaamila oo final ahayd ma cadda horta.
waayahay waad waad mahadsantahay profesor afyare dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanayo laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna aan jaleecno bal dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horeeya ayaan u gacan haadinayaa dhegeysta adoo magacaaga meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka bismillahi raxmaan raxiim waa dhawahay waxaa magacaygu waa yaxye maxamed cabdi xuseen waxaan joogaa magaalada boosaaso waa ku dhaw barnaamijka oka waxaan ku tarsanayaa horta marka koowaad waxaan soo jeedinayaa soo jeedin oo ah runtii dowlad dowleedyada dowladda federaalka hadda waxay ku haystaan waxaan u oran karaa anigu waa dana ayaga u gaar ah ee maahan dan soomaaliyeed marka waxaan oran lahaa eh, baarlamaankana shaqa buu leeyahay dowlad goboleedyada waxaan arkaa anigu ay khaldan yihiin way fikriga marka waxaan leeyahay shaqada baarlamaanka loo daaya sababto ah baarlamaan baa soo doorateen Eh, idinka goboladina ugu soo dartay afwalihiini ayaa idinka iyada mataliya waxaan oran lahaa baarlamaanka aad soo daarateen ku kalsoonaada oo aad af- afkaarta aad aaminsantihiin waxyaaba aad ka baqaysaan ayaga ayaa idin difaacaya inta kale waxa weeyaan eh, waxaan kaloo oran lahaa nimanka gobolada jooga wadanku laba awoodood ma lahan hal awood waa inu yeeshaa waa dowladda federaalka oo ah eh, sharcisameyaashii ayaa- iyagaa sharciyada soo deernay haddii ay sharciyada furugsan tihiinna sameyntoodana de wixiina waa wax kale taa waa kala soo jeedin su-aalna waxaan weydiinayaa aqoonyahanka waxaan oran karnaa waxaan weydiinaya doctor anoo islaamaya ma oran karnaa dowladda federaalka iyo dowladda eh, dowlad goboleedyada waxyaabahaas ku haya markii laga soo tago in micnihii khilaafka dastuurka uu yahay oo dastuurka dhamaystirnayn ma oran karaa eh, waa dana shaksiyaad ama dana gaara oo ayaa ka dhexeeya siyaasiyiinta
waad mahadsan tahay xuseen anugu kolley eh, horta de meel markii oo vacuum ka jiro oon waxa ayna kala cadayn dadka markaa meesha jooga waxaan anaale iyo adigu malihid iyo inay isku qaqabtaan waa la filin karaa En, arrinta haddii qodobada dastuurku ay caddahay hadda markaad nidaamyada federaalada adduunka fiiriso laba nooc un bay mid yeelaan mid waa midka caalamiga ee loo badan yahay ee ah en, in inta la kala sooco la yidhaahdo intaanoo area ama ama functional area waxa la yidhaha yani en, howlahaana waxaa noo qabanaya dowladda dhexe howlahaana waxaa qabanaya dowladaha gobolada en, oo muwaadinkii laba dowladood uu leeyahay ee ma aha en, muwa yani gobolada inay territorially meelaha ay xukumaan ayagu keligood ka taliyaan oo aysan dowladda dhexe waxba ku xukumaan dhaweed markay hadlayeen waxay lahaayeen eh, kismaayo markay ku kulmeen goboladu labaatanka kilomitr oo xamar marka laga reebo inta kale gobolada mas-uulka ah taas xoogaa waa waa waa kelmad aan sax ahayn xaqiiqada waxa waaye meeshan qofka muwaadinka ah ama boosaaso ha joogo ama meel kale ha joogo ama ama xamar ha joogo qofka muwaadinka ah ayaa wuxuu yeelanayaa heerar kala duwan oo dawli ah oo mid walbahi ay shaqo u qabanayso saas waayo horta marka nidaamka federaalka caadiga adduunyada laga hadlayo midda labaad soomaaliya markii gudaheeda la yimaado waxay goboladu nimanka joogaa og yihiin inaan arrintan la dhamaynin oon laga heshiinin oo dastuurka aysan ku caddayn waxa maamul goboleed uu leeyahay iyo waxa dowladda dhexe ay leedahay kuma cadda En, meelo kamid a caalamka oo oo oo- oo oo jarmalku ka mid yahay ama hindidu ka mid tahay waxay isticmaalaan nidaam ka duwan oo ah policy makingka ama yani go-aamadana waxaa gaara dowladda dhexe en, hirgelintana waxaa gaara dowladaha gobo waxaa sameeya ho- eh, marka maamulkii sharcigii waxaa sameynaya dowladda dhexe oo dalka oo dhan u sameynaysa en, waxaana hirgelinaya dowladaha gobolada taas waa jirtaa ayadana waa nidaam oo oo oo aan aada u badnayn laakiin la isticmaalo laakiin haddii Haddii la aan aan barasarka ma Waa- gooye haddii aad tusaale usoo qaadano qodobka aad soo qaadatay ee markii maamul goboleedyada kismaayo ay ku shirayeen ay carabaabeen dowladdu inay muqdisho keliya ka taliso waxaa la isdhihi karaa aqoon darrana uma geynin ogaan la-aanna uma geynin in arrintu aysan sidaa ahayn ee ulajeedo kale ee siyaasadeed baa ku jiri karta may ulajeedada siyaasadeed laftirkeedu inay ku jirto ceeb ma aha Een, oo dee nimankani waa siyaasiyiin siyaasad unbay ka shaqeeyaan waxayna ujeedaan waxay meesha wax kale celiya ma jiro siyaasadda waxaa kale celiya shuruucda iyo dastuurka dastuurkii haddii uu leeyahay qodobadan waa laga heshiin doonaa de maanta waxay tahay kulligood inaa shaqada laga bilaabo dastuurka inta layskugu yimaado in la yidhaahdo war gobolladu maxay leeyihiin maamul ma- een, dowladda dhexe maxay leedahay haddiiba de waxani ay sax ka yihiin oo ay nidaam federaala ay doonayaan eh, ay waxa ay tahay haddii taa la xaliyo arrintu way xalismaysaa Waa tahay.
oo haddaba dastuurka waxa ku qoran eh, arrimaha dibadda iyo difaaca iyo lacagta iyo waxtaas dhowr qodob afar qodob inay yihiin ayaa waxaa ku qoran in dowladda dhexe leedahay taasoo kale hadda marka muran badan kama keenaan waxay leeyihin un hanala ka tashaday iyo hanala talageliyo iyo taasna wax hadda diidi lahaa ma jirin waayahay eh, dastuurku waxaa weeye dalku wixii eh, awoodihiisa habkii loo exercise garayn lahaa oo dhan iyo habkii looga sharci dejin lahaa heshiis lagama aha Waad Taas way mahadsan tahay.
ogyihiin. Way- way- waxa meesha ay ku quman tahay hadda in qoladan xamar joogtaa ay ka bilowdo iyo iyo- iyo iyaguna waxa waaye inay dhahaan war bal shaqo kale yaynaan qabanin inta dastuurka aan meel saarayno oo aan leenahay maamul gobolna wuxuu leeyahay intan oo xataa calal aqali kuwii maalin hore keenay proposalkii ay soo jeediyeen oo labaatan iyo afar iyo toddoba ay kala siiyeen hadday saluugsan yihiin ay- ha yidhaahdaan war kana annaga ha naloo soo celiya kana hala daayo doortu maanta meesha ku jirta waxa waaye in laga laga hadlo waa tahay awooduhu meelaha ay kala aadayaan power sharing ay dhahaan ayagu Wa- waad Awood mahadsan- qaybtay u yaqaanaan awood qaybsigaas in laga hadlo ayaa asalku yahay jaama waad mahadsan tahay Eh, dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaa noogu marti ah barasare afyare cabdi cilmi oo arrimaha siyaasadda ka dhiga jaamacadda qatar waxaana aan kusoo qaadanaynaa sidee baarlamaanka federaalka uu ku shaqeeyaa isaga oo ka madax bannaan hardanka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka dhegeysto kale ayaan u baaqayaa dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogta ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka magacaygu waa cabdulkaar xasan ducaale oo jooga magaalada garowe aniga haddaan barnaamijka kusoo dhawaado anigu waxaan oran lahaa waa in baarlamaanka loo daayaa shaqadiisa waayo baarlamaanka waxay ka yimaadeen deegaanada een, soomaalida oo dhan waxaana soo xulay dowlad een, goboleedyada oo awoodda iyagaa ku lahaa soo xulitaankoodii een, rabitaankooda ayayna ku yimaadaan oo ku fadhiyaan meesha Een, markaan waxaan soo jeedin lahaa baarlamaanka in loo daayo tala een, talada iyo arrimaha masiiriga markii hore haddii ay jiri jirtay in eh, galdaloolooyin oo la oran jiray baarlamaanku waxyaabaha qaarkood go-aanada si degdegay uga gaadhaan iminka waxaa yimi golo kale oo ah golaha aqalka sare iyaga ayaana wixii arrimaha masiiriga la hubinaya marka anigu waxaan oran lahaa waa in loo daayaa baarlamaanka arrimaha masiiriga iyagaana xaq u leh ta kale eh, su-aal kale ayaan weydiin lahaa professor afyare Een, imise hab een, dowlad federaal baa adduunka ka jira waase kee kan aan inagu qaadanay oo inagu hadda kan aanu qaadanay waa kee oo- inkastoo uu ka jiro muranmuran waawase kee kan ugu soo dhow kan aan inagu qaadanay aad ayaad u mahadsantahay cawke barasare afyarahaye Een, waad mahadsan tahay cawke Een, horta soomaalida markii dhaqanka hadda la fiiriyo siyaasadda ee ee ugu dambeeyey kan ah waa inaan annagu sharcigii dejinteedii waxnala ka weydiiyaa marka dhaqankaas ee nimanka siyaasiyiinta ah iyo dhaqanka gobolada la fiiriyo iyo meelahan dowladaha ay iska aadayaan iyo waxaa marka la fiiriyo soomaalidu ma aha nidaam federaala waxaa ugu dhow oo nidaamkooda marka eh, loo bandhigo eh, political systemiska caalamka ka jira marka loo bandhigo kan ugu dhow ee dhaqanka soomaalida sharxi kara hadda waxaa la dhahaa confederal system federaalada waxaa la yidhaahdaa em, waa shared sovereignty oo federaalku awoodna wuxuu siinayaa dowladda gobolka awoodna wuxuu siinayaa dowladda dhexe midna midda kale ma xukunto markay timaado eriyadeeda oo haddii maanta la yidhaahdo waxbarashada waxaa iskale dowladaha gobolada baydhabana siday eh, waxbarashada rabtay u samaynaysaa qoladan kale ee garowna say rabaan ay u samaynayaan ayagaa ereyadaas uga awood badan dowladda dhexe waayo sharcigii iyo dastuurkiibaa marka confederatka oo- tusaale yar naga sii eh, barasare marka waa midka federaalka caadiga ahee la yaqaan laakiin confederal systemka dowladda markaa eh, unitka ayaa a- a- ka awood badan dowladda dhexe confederal system iska hadda adduunka ugu dhow e u do kalea ugu dhow marka dowlad kastaa waxeeda xorriyadeeda iyo waxeeda way ilaashanaysaa intii ay u ogolaato dowladda dhexe unbaa am- ama dowladda waxaa commonka ka wada dhexaysa ayaa markaa la siinaya confederation aa la yidhaahdaa caalamka waa wax ka jira dhaqanka siyaasiyiinta soomaalida marka la fiiriyo waa noocaas ee federal system xitaa ma ah marka horta eh, ha isku shidaynin oo ha ka dhex raadinin federal system ayaa sharxi kara dhaqanka soomaalida waa tahay Eh, dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka magacaygu waa dileyta maxamed faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho fasoorka waxaan rabaa inaan weydiiyo n waxaa layidhi soomaaliya waxay qaadatay federal system meesha ay federal system soomaaliya ku qaadatana aniga iyo maaragtay dad fara badan in laga qanciyaan rabaa sababta waxaa waaye markii la rabo in dadka laga bedelo nidaamkii iyo wixii ay kusoo jireen waa in process la maraa anaga koo iyo sagaashankii markii dowladdii naga burburtay oo dalka dhibaato dhacay dib u heshiisiino fara badanaa la sameeyey wixii dib u heshiisiino la sameynayana mostili wax dadka soomaaliyeed oo nugul oo iga soo baxayeen ma jirin oo dadka soomaaliyeed wax walba inta loo keenaa loo meerinayay federal systemka hadda sida uu u muuqdana waxa waaye waxaa ana isdhihi karaa waa dhibaato fara badan marka waxaan rabaa profesorka su-aasha koowaad bal meesha federal system soomaali ku qaadato isku raacday inuu noo sheegaa rabaa haddii uu xog inaga hayn kara arrinkaas uu naga fardhuuban yahay midda labaad waxaan rabaa aragti oo aan ka qabo aniga laftirkeyga markaan federaalka systemka ah, maaragtay aan isku- isku- isku barbar dhigo soomaaliya ma qaadan kartaa iyo iyo ma qaadan kartana markaan aragtideeda kusoo bandhiga waxaan isleeyahay waa laga ron yahay sababta waxaa waaye dad isku kalar isku jinsi isku midab isku diin ah inay diversid noqdaan ay kala duwanaadaan oo maamulkooda kala duwanaado wax muhiima sidaas oo sameynayo ma aha marka federal systemka sidee soomaaliya looga baabi'in karaa oo nidaam dhexe oo adagna loo keeni karaa labadaas su-aalood iyo arag iyo aragtidaas yartaa igu muhiimsan barnaamijka aad ayaad umahadsan tahay daleyte oo jooga muqdisho barasare afyare kusoo dhawow dalayta waa mahadsan yahay horta een, hadda waxaa jira marka taariikh ahaan loo fiiriyo een, nidaamka mabda'iyan ama ama soo aragti ahaan mud- intii muddo ah soomaalida dhexdeeda iyo systemkeeda waa la sheegayey ilaa iyo xisbi eh, ay lahaan jireen oo kontomaadkii ah iyo s n m ta xataa markii ay dagaalamaysay xilliyadii hore iyo yani aragtidu mar walba way jirtay een, hadda markii ugu dambeysoo la yidhi nidaamkan baa nidaam dalka u noqonaya eh, Imbagati ayaa nimankii warlordska ahaa ee ku shirayay ay go-aankaas gaareen Eh, ayagaa markaa hubka haystay dee ummad kale oo hadda afti laga qaaday oo la weydiiyena ma jirin En, marka saasuu horta meesha kusoo baxay oo dastuurkan hadda jooga meesha ciribta iyo salka u ah wuxuu ahaa kii imbagati Eh, doodiisay leedahay waraaqa aan ka qoraa jira haddii aad rabto aad akrin kartaa oo ah oo publishid ah oo systemka yacni eh, iyo siduu ku yimid iyo suurtagalnimadiisa inuu soomaaliya ama afrikaba ka shaqayn karaba eh, en, eh, waa waa waa dood furan oo oo iyadu kolley akademiyada iyo dadka ay ka sheeg sheegaan intaas baan taa uga gudbayaa midda la xiriirta en, nidaamka dhanba ha laga tanasulo En, waxaan isleeyahay eh, waa kala labo baahinta xukunka in xukunka la baahiyo oo dadka loo baahiyo eh, gobolada iyo tuulooyinka jooga waa loo baahan yahay oo ay tala ku yeeshaan waxyaabo qasab ka dhigaya ayaana jira oo ilaa afar shay camal ah oo ay ka mid tahay dee taa waayo aragnimadeenii hore wixii aan ka dhaxalnay En, laakiin eh, nidaamkaas marka la baahinayo inuu federaal noqdo inuu decentralization caadiga noqdo yani inuu ilaa iyo waxaa jirta shan lix nooc oo kale oo aan federaal ahayn oo loo baahin karaa ayaa jirta oo lana laguna ilaalin karo midnimada En, eh, waxaa jirta warqad dheer oo arrintaas aan aan ka publish gareeyey oo aan leeyahay anigu decentralized unitary system ayaa ah meesha dhexe ee waxaa la isku waafajin karo waa tahay laakiin de taasi waa dood waana ra'yi marka en, waxaan isleeyahay taa waktigeeda iyo meesheeda ha lala sugo waxaanu soo gaarnay gebagabadii waxaan jeclahay inaan marka kaa weydiiyo arrintan eh, baarlamaanka sida uu ku shaqayn lahaa marka la fiiriyo eh, sida aad sheegtay aqoon-yahanada bulshada weynta soomaaliyeed arrintaas aad ayay uga hadlayaan oo hadalhayn ayaa ka jirta laakiin dadka ugu yar ee shanqartooda la maqlaa waa xildhibaanada baarlamaanka oo iyagu ay yihiin kuwa awoodooda la isku haysto marka maxaa sababaya ayaad is leedahay inaysan baarlamaanku ka hadlaynin awoodooda in laga la isku haysto baarlamaankan baarlamaankii ka horreeyey iyaga oo taagan ayaa golihii madasha la oran jira la wareegtay shaqadoodii haddana waxaad moodaa in ay arrintan si uga aamusan yihiin horta functionka baarlamaanka ee sharci dejinta mar walba oo oo dowlad la dhiso waxaa ku qabsan jiray oona ka adkaa jiray oo ka qaadan jiray qolyaha gobolada jooga ilaa xilligii hore oo shariifka wax signatories la yidhaaha la sameeyey ayagaa awoodda la wareegay xilligii dambe waan ogeyn oo annagaaba madal usoo joognay marka madashu inay isqaadato awoodda sharci dejinta oo ay everything oo marka xataa wax la yar la samaynayo ee ayagu go-aanka ka gaaraan inay inay waa wax soo dhici jiray inay hadda damaaciyaanna dee dabcan waa waa iska caadi waa wax la garan karo nidaamka nimankan qolyahan baarlamaanka hadda joogana hadday yidhaahdaan baarla waxaan samaynaynaa sharci ooba loo daayo oo la yidhaha sharcigii waad samayseen sharcigii cid hirgelisaa la rabaa awoodii gobolada iyo meel walba looga hirgeli lahaana ma hayaan ayaga laftirkooda marka waxaa meeshan crisis aad u culus oo constitutional ah oo awoodii dowladnimo ee nuxurkaba dowladda u yeelaysa ilaan waxaad dejiso waa inaad fulin kartaae labadiiba runtii meesha ma yaalaan mar dastuurna ma yaallo dastuurka ciddii fulin lahayd ee awoodda u lahayd ee institutions iyo iyo iyo iyo qaale iyo awood ciidan ahayd labadiiba hadda dowladdii meesha kuma hayso marka pepper state waaye yani dowlad warqad ah waaye dowladda xamri joogta qoladan gobolada joogaana intaa waa ogyihiin yani inaysan qoladani hadda awood fara badan meesha ku haynin aysanna hadda uba soo jeedin oo xataa farsamadii nimankaa lagu abaari lahaa ayna usoo jeedin way ogyihiin kuwaana lama bilaabana kuwii ka horreeyay laftirkooda way qabeen marka waxaan isleeyahay arrintaas ayada ah ma in la fahmi karo mase inayna wax u fiican soomaalida ahayn wax u fiican soomaalida ma aha dowladnimada uma fiicna in maalin walba la isku haysto wax common sense yani hadda nimanka meesha joogee gobolada dalka xukumaa waa aqoonta dal dadka dadka aqoonta ugu roonroonay ka mid yihiin waxan way og yihiin ee raadinayaa inaysan wuxoodii ahayn saxna ahayn laakiin waxay arkaan inay qaadan karaan barasare afyare cabdicilmi aad iyo aad ayaad u mahadsantaha waa badan tahay aad baad umahadsan dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkanna halkaas ayuu inoogu egyahay tan iyo toddobaadka dambe ismaqal dambe oo xiisale
aad ayuu mahadsan yahay jaamac buulle jaamac ayaa barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhinacii barnaamijyada kale iyo warbixinada kale haddaan anba qaadno xidiga waa xidiga qashinka waa xadiga qashinka bacaha ee daqiiqad walba lagu shubo badaha waaweyn ee dunida ah ayaa lagu qiyaasay waxuu dhigmaa hal rar oo baabuurta qashinka qaada ah amaba sideed milyan oo metrig tan sanadkiiba cilmi baaris cusub ayaa muujinaysa in qashinka badankiisu uu badaha waaweyn usoo maro webiyada waaweyn ee dunida iyada oo nadiifinta wasaqdaasina ay muddo dheer qaadanayso warbixintan waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o a henry richwell waxaa soo koobaya maxamed cabdi sandheere
webiga ganjis ee dalka indiya waxa uu ka mid yahay tobanka webi ay cilmi baadhayaashu sheegeen inay mas-uulka ka yihiin in sagaashan boqolkiiba wasaqda balastiga amaba caagga ay u keenaan badaha waaweyn ee dunida christian shimit oo ka tirsan xarunta hemhols ee baadhista arrimaha deegaanka ayaa arrintan ka hadlay waxay u muuqataa in webiyadan waaweyni ay caagan keenaan iyadoo dad aad u badanina ay webiyadan agdegan yihiin aad baad hoos ugu dhigi kartaa caagan haddii aad culayska saartid tobankan webi ayuu yidhi laba ka mida webiyadani waxay ku yaaleen qaaradda afrika waxayna kala yihiin nail iyo niger halka sideedda soo hadhayna ay ku yaaleen qaaradda asia kuwaasoo kale ah ganjis indus yalow yangzi haihi pirl makong iyo amuur cilmi baadhayaasha ayaa daraasad ku sameeyey heerka caagee webiyadan lagu tuuro waxayna u barbardhigeen xaddiga wasakhda ee laga nadiifiyo webiyadaasi natiijada ay arkeen ayaa muujinaysa in xilli aad u dheer ay qaadanayso in caaggan badaha waaweyn laga nadiifiyo christian shimit ayaa mar kale arrintaasi ka hadlay
you have to improve waste management, uh, particularly in the developing countries with, with rapid economic growth. So, run ahaan waa wax aad u fudud waa inaad wanaajisaa hannaanka qashinka loo maareeyo gaar ahaan dalalka soo koraya ee uu dhaqaalahooduna kor u socdo marka waa arrin la xidhiirta maaraynta qashinka hase yeeshee guud ahaan caalamka arrintan dunida soo koraysa oo keliya maahee webiyadan ayaa sidoo kale wasaqowga qayb ka qaata ayuu yidhi waxyaabaha deegaanka ku imanaya way adag tahay in lasii saadaaliyo waa arrin si weyn u saamaynaysa nolosha xayawaanka badaha ku nool waxaa loogu yeedha microplastic ee laga helo alaabada laysku qurxiyo ayaa marmarka qaarkood cunnada lagu khaldaa daraasad dhowaan la sameeyey ayaa xisaabisay in dadku ay cunaan ilaa iyo koob iyo toban kun oo qurbiyo yaryara oo caaggaasa kuwaasoo ku jira cuntada badda ee ay dadku cunaan waxaa la qiyaasay in shan boqolkiiba oo keliya caaggan si wanaagsan dib loogu sanceeyo wax soo saarka guud ee caaggu waxa uu ahaa saddex boqol iyo labiyo labaatan milyan oo mitrigtan sannadkii laba kun iyo shan iyo tobankii waxaana la filayaa in wax soo saarkaasi uu afarlaamo marka ay taariikhdu tahay sannadka laba kun iyo kontonka
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere ayaa inoo soo koobaya warbixintaasi uu magaalada london ka soo diray waryaha v o a ee henry rijwal halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatan waa barnaamijkii ganacsiga iyo mukhtaar maxamed catoosh
qiimaha liindhanaanta ayaa sare u kac laga dareemaya bilihii lasoo dhaafay kadib markii gaabis ay noqotay liintii laga keeni jiray gobollada dalka qaarkood ee soo gaari jirtay magaalada baydhabo loorka liindhanaanta waxaa la iibinayaa haatan magaalada baydhabo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga halka bilo ka horna la iibin jiray boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga fartuun maxamed xaaji oo suuqa qudaarta magaalada baydhabo ku iibisa liindhanaanta ayaan la kulmay xilli ay ku guda jirtay ama ku mashquulsanayd iibinta liinta fartuun maxamed waxay kaloo ii sheegtay in sare u kac liinta ay sabab u tahay jidadka oo xyiran iyadoo weliba xustay tirada ugu badan ee liindhanaanta ee soo gaartay magaalada baydhabo inay ka timaado dhanka gobolka shabeellada hoose iyo gobolka gado waatahay bal sharaxaad naga sii sababa keena qiim kororka
adunya liimada balolanaqdayta baydhabo sugad lahayn hobunka suwayn hokalnan waa balolaasan uga saaras door liime lix boola hagaadil ama boli kontolayn nagaday kan biyaalinka jar ma jiraan marka caqabado idinku hor yimaada xilliyada aad liinta keenaysaan magaalada qabna kulay baawarta karoon qasaargoba liindhanaanta ayaa inta badan waxa ay ka mid tahay qudaarta qiimo kororka ku yimaada taasina waxaa ugu wacan liinta oo loo dhoofiyo wadamada qaarkood gaar ahaan wadamada carabta guud ahaan dhegaystayaal intaasi waxaynu uga eeg barnaamijka ganacsiga v o a tan iyo mar kale intaaan kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal aan intaas ku dhaafno barnaamijkii ganacsiga waxaana soo jeedinayay mukhtaar maxamed catoosh markaana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascad dib baan u dhigan doonaa qaybaha dambe idaacaddan ugu soo gudbinaynaa nuura wakhtigaana haya dhegeystayaasha waxaan usoo gudbinaynaa heestii riyo iyo fanaanka allah u naxariistay maxamed suleymaan tubec
heestaasi riyo iyo codka maxamed suleymaan tubaac allah u naxariista ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenii galabnimo waxaana soo jeedinaya caashe ibraahim anigoo ah nuur iyo bashiir oo inoo jooga dhinaca soo saarista tan iyo kulan dambe waa v o a idinku dhaafay sidaa iyo nabadgelyo
يدي حركة وميت